halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax axad ah bishii sebtembarna waa toban sanadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan
inta la siiyey soomaalida oo la siiyey waa afartan iyo shan arday qaarna waxay ka yimaadeen dhinaciyo qordo waa soddon arday shan iyo tobanna waxay ka yimaadeen magaalada muqdisho ayay ka yimaadeen
cali ibraahim oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka ardayda soomaaliyeed ee masar oo ka warramaya arday soomaaliyeed deeq waxbarasho ka helay jaamacadda ashar sacuudiga oo ku dhawaaqay inuu joojinayo wadahadalkii u bilowday iyaga iyo qatar faahfaahin ayaan idinkaga haynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan turkiga oo gargaar ugu deeqay qaxootiga muslimiinta ee mayanmar qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
duufaanta irma ayaa bilowday inay garaacdo xeebaha gobolka florida ee dalkan maraykanka taasoo durbabo dhalisay in shan iyo toddobaatan kun oo ruux ay iska diiwaan geliyaan xarumaha deg dega ah ee dowladdu diyaarisay dabaylo iyo roobab xoog leh oo qayb ka ah masiibada duufaantan irma ayaa lagu wadaa in ay fatahaado iyo burbur ka geystaan waqooyiga florida saacadaha hore ee axadda maanta ah ka hor inta aysan usii gudbin xeebaha galbeed ee isla gobolkaasi guddoomiyaha gobolka florida rig scad ayaa shacabka u sheegay inay isaga baxaan deegaanada lasii iclaamiyey in laga yaabo in ay duufaanta si xooli ah ugu dhifato waxaa kaloo uu sheegay in gobolka uu ku jiro xaalad deg deg ah waa duufaantii labaad oo ka dhacda maraykanka muddo shan iyo toban maalmood gudahood ah laba todobaad ka hor ayay ahayd markii ay duufaanta harvey garaacday gobolka texas
jabhadda muslimiinta rohinga ee dalka mayanmar ayaa ku dhawaaqay xabad joojin bil soconaysa oo maanta bilaabmaysa jabhaddan oo lagu magacaabo jabhadda badbaadada rohinga ee marka magaceeda lasoo gabayo loo yaqaano arsa ayaa sheegtay in ay xabad joojintan samaynayaan si kaalmada iyo gargaarka loo gaarsiiyo dadka ay colaadu saamaysay jabhadda ayaa hore weeraro ula beegsatay saldhigyo ay leeyihiin booliska mayanmar arrintan ayaa keentay in ciidamada dowladdu ay barakiciyaan saddex boqol oo kun oo qof xabad joojintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii dowladda maraykanku ay sheegtay in looga baahan yahay dowladda dalkaasi mayanmar in ay ogolaato in gargaar la gaarsiiyo dadka rohinga ee ay colaadaasi saamaysay
subax wanaagsan dhegeystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington afartan iyo shan arday oo soomaali ah ayaa gaaray dalka masar iyaga oo deeq waxbarasho ka helay jaamacadda weyn ee alazhar ee al ashar faahfaahinta warkan waxaa qaahire ka soo diray waryaheena xuseen saxnuuni ma cadda in dowladda mayanmar ay aqbali doonto xabad joojinta halka dhinac ah ee uu ku dhawaaqay ururka hubaysan ee u dagaalama badbaadada muslimiinta rohingaha mayanmar ee loo soo gaabiyo arsa balse waxaa sii xoogeysanaya maalmahan cadaadis caalami ah oo kaga imaanayay bulshada caalamka dowladda mayanmar iyo kooxda hubaysan ee arsa in ay xabadda joojiyaan naagaraalaada dhegeystayaal cilada dhinaca farsamada ayay ahayd warkaas goordhow ayaad maqli doontaan balse hadda kusoo dhawaada warkii uu qaahiro kasoo diray waryaheena xuseen saxnuuni
in ka badan afartan arday oo soomaali ah ayaa soo gaaray magaaladan qaahira kadib markii ay deeq waxbarasho ay ka heleen jaamacadda ashar ee dalkani masar ardayda soomaalida ah oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa ka yimid magaalooyinka muqdisho iyo qardho ee dalka soomaaliya cali ibraahim caanooy guddoomi ku-xigeenka ururka ardayda soomaaliyeed ee dalka masar ahna guddoomiyaha waaxda waxbarashada ee ururkaasi ayaanu weydiiyey tirada guud ee ardayda soomaaliyeed ee deeqda waxbarasho ka helay jaamacadda ashar inta la siiyey soomaalida oo la siiyey waa afartan iyo shan arday qaarna waxay ka yimaadeen dhinaciyo qordho waa soddon arday shan iyo tobanna waxay ka yimaadeen magaalada muqdisho ayay ka yimaadeen kuwa qardho ka yimaado waxaa ku yaalo macad ay azari iska leed azar iska leedahay oo sanad waliba ay siinaysay soddon arday ah marka kuwa ma taabacsanaa kuwa xukuumad ma taabacsano laakiin waxay macadkaasi iyada ay u qiraysay qof allaale qofka macadka taabacsan oo azar siday tahay meelaha ay wax ka furato ama ay macaahiddeeda ka furan yihiin arday deeqa waxbarashay siisaa marka kuwa oo oo ka yimaada qarda soddonka arday ah waa kuwo kasoo baxay macad azhar khaas oo ah laakiin kuwa muqdisho ka yimaada waa shan iyo toban arday oo la siiyey majmac alculamaa marka kuwa looma eego macad azhar oo khaas ah oo meesha ku yaala ma lahan sidaa hadba ay ugu soo qeybiyaan culammada ama dadka markaa u qaabilsan dhinaca adeeqda la siiyey ugu soo qeybiyaan marka dugsi mucayana ama iskuol mucayana kama yimaadaan tirada ugu badan ee ardayda soomaaliyeed ee deeqda waxbarasho u yimaada waddankani ayaa ka yimaada iskuulo masaari ay leeyihiin oo ku yaala magaalada qardho ee gobolka bari iyo magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya gudoomiyaha ururka ardayda puntland ee dalka masar camaar cabdinaasir maxamed ayaa faahfaahin ka bixinaya iskuullada ay ka yimaadaan ardayda soomaaliyeed ee deeqda waxbarasho ka helay jaamacadda ashar macadkan ama iskuulkan laga yimaaday oo ardaydu ay ka timaaday horta caam ahaan waxaa weeye macad la aas-aasay waagii dowladii dhexe oo faracyo badan ku leh soomaaliya faraciisa ugu weynna walaalla wuxuu ku yaalaa waa muqdisho qardhana waa ku yaalaa sanad kasta waxa la keeno waa ardayda ugu sarreysa imtixaanaadka ayaa lasoo qaadaa oo la keenaa macadkan qardho ku yaal ayaa anugu information fiican ka hayaa hadda asaga information kaa siiyan kolley dadka gacanta ku haya waa masaarida nimanka ah oo iska leh oo waagii dowladii dhexe ilaa iyo haddana gacanta ku hayay oo ayagu maamula macadkuna walaala saasuu u shaqeeyaa waxbarashada ay heleen waxaa weeye waa waxbarashada koowaad ee heerka jaamacadda oo loo yaqaan bacalarios ama bachularka ardaydan iskuulaadka waxay kusoo dhamaysteen waddanka ama ha noqoto caasimada muqdisho ama ha noqoto qardho ama ha noqoto baydhabo mid ka mid a ardayda soomaaliyeed ee dhowaan soo gaaray dalkani masar oo aan kula kulmay magaaladan kaahira ayaa iiga waramay sida ay ku heleen deeqda waxbarasho ee jaamacadda ashar magacaygu waa yonis cabdullaahi yuusuf axmed waxaan ka imaaday magaalada qardho iminka hadda waxaan joogaa dalka masar gaar ahaan magaalada qaahira baan joogaa u safarkeeni aada buu u fiicnaa hadda wax ku sugannahay qaahira aada iyo aad baan u nabahaysannahay ardadan waxay iskugu jiraan rag iyo dumarba waa iskugu jiraan deeqda waxbarasho waxaan ka helnay jaamacadda alazhar shariif wallaahi machad baa wuxuu ka furan yahay magaalada qardho machad la yihahda azhar shariif baa ka furan oo jaamacadda azhar hoostaga ardaygii dhab dhamayskoolkaas waxaa loo qaadaa dalka masar xaggan baa la keenaa si ugu dhamaysto waxbarashadiisa heerka jaamacadeed ilaa uu ka gaarayo ilaa master degree jaamacadda ashar ee dalkani masar ayaa sanad kasta deeq waxbarasho siisa arday soomaaliyeed oo kor u dhaafaya afartan qof kuwaasoo ku sugan gudaha dalka soomaaliya arrimahan ayaa imaanaya xili bishii hore madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo hogaamiyaha hay-adda ashar doctor axmed dayib ay ku heshiiyeen in la kordhiyo deeqda waxbarasho ee ashar ay siiso ardayda soomaalida xuseen saxnuuni v o a qahira
jabhadda rohingya ee dalka mayanmar ayaa ku dhawaaqday xabad joojin bil ah oo ay ku hakiyeen dagaalka ay ku jiraan milatariga dalkaasi si looga ogolaado hay-adaha gargaarku inay mucaawamo geeyaan gobolka rakhiin dalalka caalamka ee ballan qaaday inay kaalmo ballaaran gaarsiin doonaan dadka rohingya ee muslimiinta ah ee ka soo qaxay dalka mayanmar ayaa waxaa ka mid a dalka turkiga warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo diyaariyey nuur xasan nuur
ma cadda in dowladda mayanmar ay aqbali doonto xabad joojinta halka dhinac ah ee uu ku dhawaaqay ururka hubaysan ee u dagaalama badbaadada muslimiinta rohingyaha mayanmar ee loo soo gaabiyo arsa balse waxaa sii xoogaysanaya maalmahan cadaadis caalami ah oo kaga imaanaya bulshada caalamka dowladda mayanmar iyo kooxda hubaysan ee arsa in ay xabadda joojiyaan bayaan ay kooxda arsa soo saareen sabtidii shalay ayay ku sheegeen in xabad joojinta oo dhinacooda ka dhaqangelaysa maanta ay uga gol leeyihiin sidii kooxaha samafalka loogu fududayn lahaa inay kaalmo bini aadamnimo geeyaan gobolka ay colaaduhu hareeyeen ee rankhiin ku dhowaad saddex boqol oo kun oo dadka rohingyaha ah ayaa u cararay dalka bangaladesh oo deris la ah mayanmar kadib markii uu milatariga dalkaasi ku qaaday gobolka rankhiin dagaal rugaal celis ah oo ka dhan ahaa jabhadda arsa oo bishii hore weerartay saldhigyo ay ciidanka booliska ku lahaayeen gobolkaasi waxaa isa soo taraya cambaaraynta ka imaanaysa qaar ka mid ah dalalka caalamka oo ugu horreeya turkiga kuwaas oo lagu dalbanayo in lagu joojiyo rabshadaha ka taagan gobolka rankhiin toddobaadkii hore madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa si kulul ugu cambaareeyey bulshada caalamka inay indhaha ka haystaan wax uu ku tilmaamay xasuuq loo geysanayo dadka arakaanka ama rohingaha ee dalka mayanmar sadece Arakan Müslümanları değil, diğer etnik ve dini gruplarda çok ciddi baskı altında. Demokrasi maskesi altında yürütülen bu xasuuq ayaa halkaasi ka jira kuwa indhaha ka qarsanaya xasuuqa ee iska dhigaya in ay ku dhaqmeen dimuqraadiyadda iyagana qayb ayay ka yihiin waana in wax laga qabto khamiistiina wafdi heer sare ah oo ay ku jirtay xaaskiisa ayuu madaxweyne erdogan u diray xadka bangaladesh uu la wadaago mayanmar waxaana ay u kuurgaleen xaaladaha bani'aadamnimo ay wajahayaan dadka ka soo qaxay mayanmar bashiir macalin khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo deggan magaalada istanbul ayaa sharaxaya saraakiisha turkiga ah ee booqday qaxootiga rohingaha mayanmar waftigaas waxaa hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda iyo xaaska madaxweynaha waddankan turkiga rajab tayib erdogan amina erdogan iyo wiilka weyn ee uu dhalay madaxweynuhu bilaal rajab tayib erdogan iyo wasiiradda arrimaha bulshada iyo qoyska iyo hay-adda isku duwidda iyo iskaashiga caalamiga ah ee loo yaqaano tika iyo hay-adda bisha cas iyo hay-ad kaleoo lagu magacaabo aafaad oo ah hay-adda masiibooyinka iyo arrimaha deg dega ah marka waftigaas culus ayaa meesha tegay waxayna dowladda turkiga ay ugu baaqday in wadanka bangaladesh ay xuduudaha dadkaas soo barakacay u furaan wax alla wixii mas-uuliyadana iyagoo ay qaadayaan marka waa wadanka keli a ee gacanta ugu culus u fidiyay ayaa la dhihi karaa maaragtay dadka barakacyaasha marwada koowaad ee turkiga aamina erdogan ayaa sheegtay in saygeeda madaxweyne erdogan uu arinta muslimiinta rohingaha uu geyn doono shirka golaha guud ee qaramada midoobe ee bartamaha bishan sebtembar ka bilaaban doona magaalada new york waa kan mar kale wariye bashiir macalin khaliif dhanka kale nuurow madaxweynaha waddankan turkiya rajab tayib erdogan ayaa waxa uu ka hadli doonaa shirka guud ee qaramada midoobay ee new york ka dhici doona kaas oo uu aada diiradda ugu saari doono kuna gubaabin doono qaramada midoobay iyo in say wax looga qaban lahaa masiibada bini aadamnimo ee ka taagan waddankan minmar oo dadkan xasuuqa ba-an lagu hayo oo ay madaxa qaramada midoobey laftiisa uu ka hadlay kuna baaqay in gargaar caalima la gaarsiiyo ayaa waxaa la sheegayaa ajendooyinka ugu waaweyn madaxweynaha waddankan turkiga rajab tayib erdogan uu wataay in ay tahay masiibada iyo sidii maaragtay uu madaxda caalamka uu ugula hadli lahaa sidii gacan looga geysan lahaa dadkaas dhibaataysan qaramada midoobey ayaa sheegtay in tan iyo shan iyo labaatankii bishii hore ay mayanmar ka qaxeen dad gaaraya boqol lix iyo afartan kun oo ruux afhayeen u hadlay qaramada midoobe stephen duarij ayaa sheegay in hay-adda cunnada ee qaramada midoobe w f b ay dalbatay lacag dhan koob iyo toban dhibic saddex milyan oo dollar oo lagu taageerayo dadka ka soo qaxay mayanmar qowmiyadda rohingya ayay taariikhyahanadu sheegeen in ay degganaayeen mayanmar ama barma muddo qarniyo ah intooda badanina waa muslimiin balse ku dhex nool waddan intiisa badan ay degaan dadka haysta diinta buudiga dadkan oo tiradooda lagu sheegay hal dhibic hal milyan oo ruux ayaa tan iyo kun iyo sagaal boqol laba iyo siddeetankii la halgamayey sidii ay dowladda mayanmar ay uga heli lahaayeen xuquuq muwaadannimo kadib markii loo diiday jinsiyadda waddankaasi aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo warbixintaasi inoo soo diyaray islamarkaana inala socodsiinay halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a halkaad dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda sacuudiga ayaa sheegtay inaanay wax wadahadala la geli doonin dalka qatar arrintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii khadka telefoonka ay ku wada hadleen amiirka dalka qatar iyo dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga haddaba si aan u ogaano waxyaabaha ay ka wada hadleen iyo sababta keentay in sacuudigu uu joojiyo wadahadalkaasi ayaa waxaan ka waraystay shaah caydiid abubakar oo ka faalooda arrimaha dunida carabta kuna sugan magaalada qaahira
runtii wuxuu la xidhiidhaa wadahadalku wuxuu ahaa arrintii khilaafkii udhexeeyey labada dhinac ee khaliijkaas hayey uu hogaaminayay sacuudigu dhan dhanka kalena qatar ahayd marka wuxuu ku saabsanaa wadahadal ku saabsan sidii khilaafka loo xalin lahaa sidii meel laslo laisla dhigi lahaa arrimaha laisku hayo iyo qodobada saddex iyo tobanka qodobe qolooyinka uu sacuudigu hogaaminayay ay daba fadhiyaan masar iyo kuwe masar iyo baxrain iyo imaaraat isku afartaa dowladood oo saddex qodob ay usoo bandhigeen oo qodobadaasi qaar ay saluugeen dowladda qatar ayay ka wada hadlayeen taa laftarkeega qodobada qaar wixii aan la qaadan karin sidii laysku qancin lahaa laysku fa- madaragtay laysku fahmi lahaa guddi labada dhinac sidii loo magacaabi lahaa oo arrintaa laftarkeega soo dhalaalisa oo meel isla dhigta ayay guud ahaan wadahadal ku saabsanaa oo, een, een, labada dhinac wadahadalkaasi markuu dhammaaday kadib dowladda sacuudiga waxay ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay joojisay wadahadalkii ay la lahayd qatar maxaa keenay arrintaas Ee, runtii arrintaasi waxay ku xiran tahay turjumaadda siyaasadda sacuudiga sacuudigu markay qatar wada hadlayeen wuxuu een, sacuudigu isku turjumayay maadaama uu yahay dal weyn oo istaraatiijiyad weyn dhaqaalo weyn een, baaxad weyn oo siyaasadeed adduunkana uu ku leeyahay wuxuu isku turjumayay qatarna dowlad yar ay tahay wuxuu u arkeen wuxuu een, rabay in wadahadalkaasi uu muuqdo isa soo dhiibid ay isa soo dhiibtay dowladda qatar laakiinse waxaa dhacday een, kanaalka aljazeera oo dalka qatar ay leedahay ayaa een, warbixintay digtay waxay ku turjumtay inuu ahaa een, wadahadal een, laba dhinac yani si maashiyo ayay meesha ku turjumaysay runtii een, siyaasadaha dowladaha carabta een, dhibaatada ugu weyn haysataa waxaa jirta siyaasadooda waxaa ku lifaaqan dareen marka qab uu sacuudigu isdareensiiyey oo ku salaysnaa maadaama uu ka wenyahay qatar inuu iskala wenyahay marka sidaa awgeed inaanu u dhigmin in la yidhaahdo een, wadahadal siman ayay yeesheen ee ay tahay inay yidhaahdaan een, qatar een, sidii ay u muuqato ina mowqif een, jilicsan ay een, qatarna ahayd sacuudiguna mowqif uu sarey sareysiyo uu meesha jira marka tii may dhicin runtii een, warbixintii een, siday wax u dhaceen inay dowladda een, maraykanka soo kala dhex gashay si siman loo dhexdhexaadiyey arrintii markay baajisay aljazeera runtii waxay taabatay een, markay een, isturjumayeen nimanka sacuudidu een, qabkoogii iyo haybadoodii dowladnimo sida awgeed baa marka dambe ay usoo afjartay een, waana waxay isticmaalaysaa waa barshar mar labaad hadda jeera sacuudi wuxuu isku dayaa inuu mowqif een, barshar ku saaro qatar inuu een, baaxadeeda siyaasadeed yareeyo waxaa jirta in dowladda maraykanka gaar ahaan madaxweyne trump uu ku dhawaaqay in uu dhexdhexaadin arrintaasi ka gelayo kadib markay kulmeen boqorka dalka kuwait door intee leeg buu maraykanku ka ciyaari karaa arrintan Een, runtii een, maraykanku khaliijka guud ahaan wax- een, iyo xiriirka dowladda maraykan sida wada ognahay waxa weyn waa xiriir istaraatiijiya een, economia een, geopolitical oo welibana aada u mug dheer sidaa awgeed wuxuu ka ciyaari karaa miisaanka siyaasadeeda ugu weyn sababtoo ah een, dowladaha khaliijku si guud ahaan een, istaraatiijiyada iyo mugga iyo miisaanka uu maraykanku gudahooga ku leeyahay ma uu islamarkaana maaragtay oo amniga security baa kusii xigta een, waxay ku khasban yihiin siyaasadaha een, iyo maaragtay een, aragtiyaha uu maraykanku soo bandhigo iyagoo ilaalinaya xidhiirka labada dhinac inuu barshar ku saar u awoodaa maraykanku inuu barshar ku saaro heshiisiiyo een, arrinta maaragtay meel dhexe oo een, een, labada dhinacba inuu meel iskugu keeno marka maraykanku wuxuu ka ciyaari karaa doorka koowaad maadaama uu yahay xaliifka koowaad ee dowladaha khaliijka carabta een, dan walba markaan eegno istaraatiijiyadii iyo geopoliticalki iyo economigii marka donald trumpna taasuu rabay isagoo arrimaha ka faa'iideysanaya inuu muggiisa iyo miisaankiisa siyaasadeedu maraykan leeyahay inuu dhex dhigo khilaafka labada dhinac een, sacuudiga qatar isla markaana muhiimad gaara u leh een, een, dalka maraykanka shaah caydiid abubakar oo ka faallooda arrimaha dunida carabta oo ku sugan magaalada qaahira oo khadka telefoonka igu warramayay halkaad kala socotaana waa v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a koox ka shaqaysa gargaarka ayaa ku eedeysay midooda yurub inuu kaalin ku leeyahay jirdilka khaarijinta iyo kufsiga loogu geysto dadka muhaajiriinta ah xarumaha lagu hayo ee ku yaala libiya xarumaha lagu waxyeeleeyo dadka muhaajiriinta ah ayaa waxaa qayb qayb ahaan maamula maleeshi hubaysan iyo magafayaasha dadka tahriibiya eedaha soo baxaya ayaa sheegaya in midooda yurub uu taageerayo kooxahan si ay u joojiyaan qulqulka muhaajiriinta doonyaha ku imaanaya badda mediteranean-ka iyo ugana sii gudbaya qaaradda yurub wariyaha v o e da henry ridgwell ayaa warbixintan kasoo diray london waxaa soo koobaya maxamed colaad xasan
kumanaan muhaajiriina oo naftooda halis u geliyey sidii ay yurub ku gaari lahaayeen ayaa ku jira xeryo ku yaala dalka libiya xerooyinka qaarkood waxaa gacanta ku haya hay-ado gargaar oo shisheeye kuwo kalena waxaa gacanta ku haya rag hubaysan oo dadkaasi noloshooda ku gorgortoma joan louis waa madaxa caalamka ee hay-adda gargaarka ee dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn waxay haatan ka soo laabatay booqasho ay ku tagtay xerooyin ku yaala libiya waxayna u sheegtay wariyaasha in rag maleeshiya ah ay muhaajiriinta ku haystaan xaalado laga naxo oo adag oo ay jir dilaan la kufsado qaarkoodna nafta laga jaro
waxaan ku tilmaami karaa xerooyinka dadka lagu haysto warshado soo saara silaca iyo dhibaatada lagu hayo dadkaas muhaajiriinta ay badda ka soo qabtaan ilaalada xeebaha libiya ee uu maalgeliyo midooda yurub ayaa la geeyaa xerooyinka lagu dhibaateeyo doctor luu waxay ku tilmaantay goobaha sidii shirkado ka ganacsada afduubka jirdilka iyo baadda waxayna ku eedaysay midooda yurub inay gacan ku siiyaan kuwa gaboodfallada geysanaya
yurub ma ku qanacsan tahay in dadka ay u diraan meelo lagu kufsanayo lagu jirdilayo laguna addoonsanayo macaadi bay la tahay inay taageeraan gacanna ku siiyaan dembiilayaasha iyo kuwa wax tahriibiya inay dhibaatada geystaan ra-iisul wasaaraha talyaaniga baolo gentiloni ayaa ballan qaaday khamiistii inuu ka dalban doono liibyaanka inay wax ka beddelaan xaaladaha xarumaha dadka lagu hayo nessuno metta in contraddizione questo impegno con l'impegno ballanqaadkeennan kama hor imanaya buu yidhi go'aankeenna la dagaalanka kuwa tahriibta ka ganacsada iyo qulqulka muhaajiriinta wadammadeenna ku soo qulqulaya oo soo galaya buu yidhi midooda yurub ayaa la tacaalaya sidii uu u dheelitiri lahaa cadaadiska ka haysta dadweynahooda ee ku aadan xakamaynta qulqulka muhaajiriinta iyo ilaalinta qawaaniinta dhowraysa xuquuqda aadanaha iyo qiyamka yurub sida uu qabo ricardo fabiani oo ka faallooda arrimaha libiya This is the problem and the paradox here that um, Europe needs, uh, at least from the point of view of the authorities, to do something about migration.
dhibaatadu halka ay ka jirto ayaa ah in yurub ay doonayso gaar ahaan madaxdeeda buu yidhi inay wax ka qabtaan qulqulka muhaajiriinta sida keliya arrintaasi wax looga qaban karana waxa weeye buu yidhi inay la kaashato oo aad heshiisyo la gasho dhinacyo kala duwan oo u badan kuwa dadka u soo afduubaya kuwa dadka u soo fududeeya ama soo tahriibiya laakiin waxaa laga dhaxlayaa arrintan ayaa ah in lagu kaco xadgudubyo ba'an oo xuquuqda aadanaha ah ama la aqbalo in xadgudubyada ay sii socdaan fabiani waxa uu leeyahay yurub waxay u muuqataa inay si weyn u doonayso inay wax kasta u samayso si ay u joojiso mushkiladda ka haysata qulqulka muhaajiriinta
warbixintaasina waxaa london ka soo diray wariyaha v o e da henry ridwell waxaana soo jeedinayey maxamed colaad xasan
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o e waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o e somaali com bugga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o e soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaaga dhegeystayaal goordhow waxaad dhegeysan doontaan kaalmihii heesaha aan idinkugu talagalnay balse aan ka codsaday xuseen barre inuu inoo dulmaro qodobada wararka caalamka aanu idin hayna saaka mahadsanid nuur duufaanta irma ayaa bilowday in ay garaacdo xeebaha gobolka florida ee dalkan maraykanka taasoo durbaba dhalisay in toddobiyo konton kun oo qof ay isku diiwaangeliyaan xarumaha degdega ah ee ay dowladdu diyaarisay dabaylo iyo roobab xoog leh oo qayb ka ah masiibada duufaantan irma ayaa lagu wadaa inay fatahaado iyo burbur ka geystaan waqooyiga florida saacadaha hore ee axadda maanta ah ka hor intaanay usii gudbin xeebaha galbeed ee isla gobolkaas guddoomiyaha gobolka florida rick scott ayaa shacabka u sheegay in isaga ay saga baxaan deegaanada lasii iclaabiyey in laga cararo ee ay duufaantu ku socoto maleeshiyaadka muslimiinta rohinga ee dalka mayanmar ayaa ku dhawaaqay xabad joojin bil soconaysa oo maanta bilaabmaysa jabhadan oo lagu magacaabo jabhadda badbaadada rohinga ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano arsa ayaa sheegtay in ay xabadda joojinayaan si kaalmada iyo gargaarka loo gaarsiiyo dadka ay colaadu saamaysay jabhadda ayaa hore weeraro ula beegsatay saldhigyo ay leeyihiin booliska mayanmar taasi oo keentay in ciidamada dowladdu ay barakiciyaan saddex boqol oo kun oo qof xabad joojinta ayaa kusoo beegmaysa kadib markii dowladda maraykanku ay sheegtay in looga baahan yahay dowladda dalkaasi inay ogolaato in gargaar la gaarsiiyo dadka rohinga ee ay colaadu saamaysay aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ee v o eda saake dhegeystayaal markaana aanu ku nasanno kaalimaha suugaanta
dhigaynu lahayn adkeeyo inay yahay eebbeheenkayabo axdigaynu lahayn adkeeyo inay yahay eebbeheenkayabo hayloobinayaamihiye adeeradigunayso eg hayloobinayaamihiye adeeradigunayso eg axdigaynu lahayn adkeeyo axdigaynu lahayn adkeeyo adeeradiguna inayahay urkutaalaya cayliyo urugay naftu la iildarlaate inayahay urkutaalaya cayliyo urugay naftu la iildarlaate hayloobinayaamihiye adeeradigunayso eg hayloobinayaamihiye adeeradigunayso eg axdigaynu lahayn adkeeyo adeeradigunayso eg axdigaynu lahayn adkeeyo adeeradigunayso eg inayahay imikiyo ayaanti inadeer waan ilmaynayaye inayahay imikiyo ayaanti inayahay waan ilmaynayaye hayloobinayaamihiye inadeeradigunayso eg hayloobinayaamihiye inadeeradigunayso eg axdigaynu lahayn adkeeyo inadeeradigunayso eg axdigaynu lahayn adkeeyo inadeeradigunayso eg
heestaas dibacsan ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenni subaxnimo waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo idaacaddeenni xigta inta aan hawada dib dambe ugu kulmayno waa v o eda oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan
inayahay waxaanahay dadehelo labaa kale oolimayne inayahay waxaanahay dadehelo kolabaa kale oolimayne hayloobin ayaamihiye adeeradigunayso eg hayloobin ayaamihiye adeeradigunayso eg axdigaynu lahayn adkeeyo adeeradigunayso eg axdigaynu lahayn adkeeyo adeeradigunayso eg
This program has come to you from the Voice of America, Washington.